habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa isniin bisha abril ee sanadka labakunaafarayoabaatanka waa sagaal iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa laba iyo tobankii duhurnimo idaacadda caaway dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah casho ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelannay afhayeenka booliska soomaaliya oo ku saabsan qaraxii shalay lagu dilay shaqaale ka tirsan shirkadda hormuud marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaariya haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulsho lala beegsay aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin marka ganacsatada hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan oo aa ognaha ma jirto
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ooan idiin akhriyo hogaamiyaha shiinaha shinping ayaa safar lix maalmood ah ku tegaya qaaradda yurub waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu qaaradda ku tago tan iyo sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban safarkan ayaa waxa uu ku ekaan doonaa dalalka faransiiska serbiya iyo hungari waxaana uu ku soo beegmaya iyada oo ay sare u kacday xiisadda ganacsiga ee midowda yurub iyo walaaca laga qabo taageerada bejiin ee siiso dalka ruushka falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dagaalka ruushka ee ukrain iyo sidoo kale iskahorimaadka israa'il iyo xamaas ay u badan tahay in lagu soo qaado inta uu ku guda jiro safarka uu ku tagayo qaaradda yurub shing ayaa waxa uu mar kale marka hore waxa uu eegi doonaa in uu wax ka qabto xiisadda ganacsi iyo in uu sii laba jibaaro xiisadda waa xiriirka dhow ee bejiin ay la leedahay budabest iyo sidoo kale belgrade saraakiisha ciraaq iyo kuwa suuriya ayaa sheegay in baqdaad ay boqolaal kale oo muwaadiniinteeda ah oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin daacish ay ka soo celisay xero ku taalla waqooyiga bari ee suuriya sarkaal ciraaqi ah ayaa sheegay inay mari doonaan barnaamij dhaqan celin ah iyadoo gacanna ka helaysa hay-ado caalami ah si ay uga fogaadaan fikradaha xagjirka ah inkasta oo uu jiro ololeh dib u celin ah oo ay waday xukuumadda baqdaad ayaa ciraaqiyiintu ay weli yihiin jinsiyadda ugu badan ee ay ku dhowaada saddex iyo afartan kun oo qof kaga jiraan xerada layidhaahdo at hool oo ay degan yihiin xaasaska carmalada amaba garoobada caruurta iyo xubnaha kale ee qoysaska ee maleeshiyada daacish ku dhowaad soddon ruux ayaa lagu dilay qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqaymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada israa'iil ay ka geysteen magaalada rafax ee koonfurta khaza sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin goobjoogayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegay in duqaymaha ay ku dhaceen saddex guri oo ku yaala magaalada rafax oo dhacda xuduudda u dhexaysa khaza iyo masar halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer khaza ee ka barakacay dagaalka toddobada bilood socda ee u dhexeeya israa'il iyo xamaas dadka ku dhintay duqaynta ayaa waxaa ku jira lix dumar ah iyo shan caruur ah oo mid ka mid ah uu shan maalin dhalan ah sida ay qortay wakaaladda wararka ee a p israa'il waxa ay qorshaynaysaa duulaan ay ku qaado rafax inkastoo xulafadeeda maraykanka iyo kuwo kale ay ka digeen ama ka digay dagaalkaasi ay sheegeen in weerarku uu masiibo u horseedi doono falastiiniyiinta halkaasi ku nool halka weli aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington dowladda soomaaliya ayaa si xoogan u cambaaraysay weerarkii shalay lagu qaaday shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee hormuud oo ay ku dhinteen lix ka tirsan shaqaalaha shirkadda weerarkaasi ayaa waxaa loo adeegsaday qarax la dhigay waddada oo lala eegtay baabuurkii ay saaraayeen shaqaalaha la dilay ayaa maanta aaskooda waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ururka al-shabaab ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka ilaa iyo hadda inkastoo inta badan weerarada noocan ah ay ururka sheegtaan haddaba weerarkan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaan la dhexey cabdifataax aadan xasan
waa mahadsantahay haaruun ma ahan wax nagu cusub in kooxaha nabaddiidka ay si toosa u beegsadaan indheergaradka bulshada soomaaliyeed mana ahan wax dhigaha ummadda soomaaliyeed ku cusub in ganacsatadii iyo dadka indheergaradka ahaa marna samafal u ah marna u ah bulshada dadka indheergaradka u ah in la beegsado tanu keliya waxay soo dedejinaysaa oo ay hormuud u noqonaysaa in bulshada soomaaliyeed ay garato dhibta ay al-shabaab ku hayaan ee ummadda soomaaliyeed taana waxaa daliil kuugu filan shalay wixii ka dhacay garis baaley oo ganacsatada shirkadda hormuud shaqaalaheedii oo u socda inay bulshada soomaaliyeed hadday internet tahay hadday isgaarsiin tahay hadday samafal tahay inay caawiyaan ayagoo u socda in miina lala beegsado micnaheeda hormuud ma aha inay dowladda u shaqayso hormuudna kama tirsana shaqaalaha rayidka mana aha askar u adeegta dowladda hormuud waa shirkad ganacsi oo ummadda soomaaliyeedna ka heshay wixii ay u baahneyd oo ummadda soomaliya waxay u baahneed inay hesho isgaarsiin waxay u baahneed inay hesho caawinaad waxay ummadda soomaaliyeed ganacsi ay ka dhex abuureen waxay dib ugu celiyaan ummadda soomaaliyeed waayo dhacdadan haddaan ku ekaano marka maxaad baadhitaankii ka soo baxay oo aad ku caddayseen inay shabaab ka dambeeyaan weerarka dee waa iska caddahayo annaga ka hor dhici maaya oo saraakiisha hoggaanka baarista dembiyada c i d oo kiiska shalayna forensig ahaan usoo qaatay oo goobta tegey siinkii tegey oo soo xerxertay xogta hor u dhaca ayna siiyeen keliya waa calaamadaha cudur walboo dadka ku dhaca calaamado lagu garto uu leeyahay marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulsho lala beegsaday aan aragno waxaan u aqoonsanayna inay shabaab yihiin marka ganacsatada hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan oo aa ognaha ma jirto taa waxay nagu horseedaysaa in qaraxaas shalay iyo fafaalihiisa iyo sida gaariga loo taadgadgaraystay iyo ficilka la sameeyey habka loo maray waxaa ka muuqanaya raadadkii kooxaha khawaariijta lagu yaqaanay waa garta inkastoo annagu aanaan si madax bannaan u baarin laakiin horey waxaa loo tabiyey inkastoo aysan badnayn weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ganacsato lala beegsaday muqdishoba ha u badnaadaan laakiin ceelasha biyuhuna kama marhnayn oo lala xiriiriyey ururka daacish marka arrintaas si fiican ma u kala sifayseen oo ma xaqiijiseen de horta aan kuu sheegna haruunow daacish iyo shabaab waa dameeri dhegihiisa annaga nooma kala saarna laakiin ganacsatada beryahan waxaa handadayey lahaa keena lacagaha oo lahaa erab ganacsiyadiina oo lahaa kaamirooyinka fura ku amraya waxay ahaayeen shabaab iyo khawaarij taas waaye daacish iyo shabaab ba annaga khawaarija u naqaanaa cid walboo ka mid noqota waa sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sheegay annaga ummadda soomaaliyeed cadow aan khawaarij ahayn ma laha annaga labadoodaba khawaarija u naqaanaa ficilka meesha ka dhacayna raadkiisa iyo ifafaalihiisa iyo waxa meesha lagu arkay iyo sida loo diyaariyey iyo taagtikadiisa markaa cilmi ahaan fiirisa waa wax khawaarijtu ay diyaarisay waana baabi'inta indhaha ummadda soomaaliyeed waayah kontarooladii iyo goobihii amniga muqdisho gudaheeda maxaan ku idhaahdaa waxaa muuqata dee inay inta badan mararka qaarkood baabuur qaraxya ama dad weerar geysaniyo way soo dhaafaan laakiin in barahaas kontarooladu ay guud ahaan laga yaabo inay marar badan shaqeeyaan laakiin duleedka magaalada muqdisho oo hadda magaaladii ku faaftay oo ceelasha biyaha iyo magaalada dhexdooda aada loo degan yahay maxaa qorshihiinu yahay dhacdooyinkii ka horreeyey waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday shaqaalihii turkiga maxaa damacsantihiin weydow garasbaalle ceelasha biyaha inaad ka qabataan marka ay noqoto qaraxyada lagu aasayo iyo dadka soo maraya ama ka dhex shaqaysanaya waa mahadsan tahay haaruun waa ognahay bulshada soomaaliyeed ee caasimada ku sugani inay koreyso babulationkeeda badanayo intaba waa la soconaa istraatiijiyad waxaa jirta guud ahaan dowladda soomaaliya u degsan oo ah in la ballaariyo ammaanka iyo ciidankiisaba guud ahaan ayadoo taa laga duulaya taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed bilihii lasoo dhaafay wuxuu sameeyey ciidan u gaara oo suga ammaanka garisbaale ilaa ceelashib inta ka dhexaysa ciidankaasi waa howlgaleen waa sababaha yareeyey inay adeegsadaan wadooyinkaasi marka qof cadow ah oo soo aaday inuu ummadda baabi'iyo yacni qof walba oo magaalada muqdisho usoo socdo in la baaro oo la hubiyo shaqsi hadduu yahay iyo hadduu gaari yahay hadduu mooto yahay intaba waa wax loo socda ee aan tegayna laakiin wax hadda hirgalay ma ahan oo baadiyay u badan tahay hadda eriyada garisbaale iyo ceelashbiya inta udhexaysa dad tabaalaysan oo qaxooti ah degan dadkii qaxooti tiga ah hay-adihii samafalka u tagaayey ee aana dawli ahayn oo hay-ad samafala oo dalla shisheeye nooga yimid oo bulshada caawinayay rabaan inay ka caagaan oo isa imaanin gudaha dalka soomaaliyeed taasna alqaacidada waxay ka doorbid inay dadka samafalka fidinaya ay toogtaan oo ay weliba si xun oo ay qaraxyo ku jiraan u adeegsadaan ummadda soomaaliyeed muddo labaatan sana waxaa u sheegaynaa in aysan u soconin kooxaan khawaariijka ah oo xarun dowlo iyo askari dowlo iyo shaqaalo dowlo keliya ay isu soconna waxay u socdaan ay tahay baabi'inta ummadda soomaaliyeed waxayna dilka ummadda soomaaliyeed ka soo bilaabeen dilka brofesoorada dadka indheergaradka aqoon-yahanada macalimiinta dugsiyada waxay qabuurta ugu daba tageen mashaa'iqdii soomaaliyeed oo diinta laga soo gaaray taa waxay ku tusinaysaa halbeegooda inuu yahay baabi'inta iyo sirsifaynta ummadda soomaaliyeed mana aha wax anaga yani aan dhigaha u dhigayne waa u istaagnay welina waa u taagnaanayna ummadda soomaaliyed waxay ogaanaysaa in deegaanadan fiday ee garis baalley ceelasha biyaha tabeelaha intaba qorshahooda istaraatiijiyadeed uu socdo laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudahaba ay diyaarinayaan sidii saldhigyo xarumo bara booliis intaba looga samay lahaa ma laga fadhiyo sida ugu dhaqsiya badanna way u holgalayaan haddana waa ku yaalaan laakiin in imkaaniyaadka bulsho loo dhiso sida isbitaalada saldhigyada iyo goobaha waxbarashada oo haddaba goobaha ugu waaweyn ay ku yaalaan intaba waa lagu dadaalaa waa siyaasad guuda dowladda u degsan marka insha allah kamana hor dhacayno laakiin wax lagu socdo way haarun
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanla dhexe cabdifataax aadan xasan waxa uu waramayey haaruun macruuf warbixin uu soo saaray xafiiska soomaaliya ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u n h c r ayaa lagu faahfaahiyey xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha soomaaliya warbixinta ayaa waxaa ishaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mida soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan siddeetan iyo siddeed kun oo qof saddexdii bilood ee u horreysay ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa xuseen barre aadan warbixinta hay-adda u n h c r ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha soomaaliya ay aada u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro u n h c r ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhowaad siddeed iyo siddeetan kun oo qof oo ku barakacay gudaha dalka kuwaasi oo boqolkiiba sagaal iyo konton ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood halka boqolkiiba siddeed iyo toban ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey hay-adda qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay sababeen dhimasho barakac dad aan waxba galabsan hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala aragduwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan warbixinta xafiiska u n h c r ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in robabkii lixaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii laakiin siday hay-addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta soomaaliya saameynta fatahaadda iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey soomaali tiro badan sida ay u n h c r sheegtay warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaan geliyey gudaha soomaaliya ay gaadhayaan ku dhowaad afar milyan oo barakacayaal ah arrinta xusida mudan ayaa ah in u n h c r ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday soomaaliya ee ay qaramada midoobeyna u aqoonsatay qaxootinimo u n h c r ayaa sheegtay in siddeed iyo soddon kun oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha soomaaliya unhcr ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada etoobiya yeman suuriya iyo tanzaniya ugu dambeyntii unhcr ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii labadii kun iyo labaatankii ay sagaal kun oo qof oo qaxooti soomaali ah oo dalka dibaddiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laabteen
aad iyaad u mahadsan tahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda intiinii dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyey waxaan ku soo qaadannay colaadda waddanka suudaan ee bishan abril sanna dirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka suudaan ka jiray maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaallada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda suudaan iyo caqabadaha jira colaadda suudaan ayaa muddo sannad ah kadib weli u muuqata mid aan xal loo hayn waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jenaraal ee awoodda dalkaasi isku haya mushkiladaha dhaqaalaha suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo midooda yurub inay cunaqabatayn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo colaaddana lagu dhammeeyo wadahadal laakiin labada dhinac waxay haystaan tobannaan kun oo dagaalyahano ah dhinacyo shisheeye oo kala taageera dhul macdanta qani ku ah iyo khayraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabatayn caalamiya waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda suudaan ay noqoto mid dabadheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala bariga dhexe iyo afrika laga soo bilaabo lebnan siriya ilaa iyo libiya ethoobiya iyo soomaaliya haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda suudaan la joojiyo su-aashaasi waxaan weydiiyey axmed cabdi xasan oo loo yaqaano axmed suudaani si hayaha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayey iyo ururo badan oo hadday ahaan lahayn ururada gobolka iyo hadda kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayey runtii in laga hortago colaadda suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo runtii wadahadaladii ugu horreysay waxaa furay dowladda maraykanka iyo sacuudiga waxayna ka furan jidda oo laisugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac labada genaraal runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalaa la qabtay oo runtii saddexdii maraba ay kasoo baxday in la joojiyo xabcolaada in maaragtay la furo marinka yani howlaha gargaarka la marsiinayo in guddiyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabajoojintaas waxaa dareemeysaa in saddexdaas mataqaanaa iskudayba ay fashilmeen oo runtii xabajoojintaas waxba ay ka hirgelin kadib waxaa meesha soo galay wadamo hay-adda igad baa meesha soo gashay waxaa soo gashay ururka midooda africa ayaa soo galay meesha oo isku dayey runtii xiriiro badan la sameeyey labada dhinac xataa marar badan oo isku dayey inuu khartuum ka dego wafdi ka socda ee midooda africa ay ku fashilmeen maadaama colaadii istaagi la-aatay oo dagaalku weli si xoogan oga socda magaalada caasimadda isku daygaas midooda africa ay doonahayeen in xabadda lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu kusoo dhammaaday taas markii ay fashilantay waxaa misna soo galay igad ayaa isku dayday oo suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd wadanka igad runtiina haddana iyadu ahayd madaxa igad iyadu ay ahayd oo shirkii ugu dambeeyey december labadii lagu qabtay magaalada sheekh khartuum uu ayagu hoostagareeyeen wasiiradii arrimaha dibadda wadamada igad ayagu halkaas ku hoostagareeyeen oo jerman ayagu ay ka ahaayeen marka igad runtii challenge badan ayay la kulantay waayo suudaan markii dambe siiba dhinaca genaraal burhaan oy ka biyo diideen xataa shirkii laba kun labaatan iyo saddexdii bishii january lagu qabtay magaalada kambala iyo kii lagu qabtay lagu qabtay kambala oo la rabay in dhinacyada dhan laysugu keeno runtii arrintaas igada way suurtageli weysay waxaa kasoo qayb galay xameti waxaa kasoo qayb gruubka xameti way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xasaabta siyaasada qaar matalaya laakiin dhinaca jenaraal burhaan waa qaadaceen waana diideen waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen igad oo wadashaqayntii kala dhexaysa inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday suudaan marka arintaas runtii ma miro dhalin midooda afrika iyo urur goboleedka igaad oo keliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayey in colaadda suudaan lagu joojiyo halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxaa mar kale noo sharaxaya axmed suudaani waxaa kaloo meesha soo galay jaamacatul-carab oo runtii iyadu u arkaysay in suudaan ay ka mid tahay xubin ka mida jaamacatul-carab muhiimna ah isku day badan oo runtii ay rabta isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiima ay siyaarteen ayadan runtii waxba booqdeen wadanka masar jacatul carab ay booqdeen laakiin wax mir ah ma dhalin isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi ahaa oo ka dhacay magaalada wadanka baxrayn oo laisugu keenayay rag ka socda labada jenaraal runtii shirkaas waxaa aada u wadwaday maraykanka ayaa u waday shirkaas runtii mudduu socday laakiin wax hadda communique ah oo ka soo baxay ma jirto laakiin waxaa moodaa in uun kolleyba qorshuhu ahaa in lasii wado wadahadaladii dadka dhinacyada suudaan u dhexeeyey inuu sii socdo in qorshuhu ahaa baa moodaa laakiin isku day kale xataa masar ay waday ayay lafteedu oo runtii isugu yeertay dhammaan wadamada dariska la aha wadanka suudaan maadaama ay aaminsanayd masar in colaada wadanka suudaan runtii uu aada u saameynhayo dalalka ayaga dariska la-ah shirkaas qaahiru ka dhacay madaxweyne cabdifitaax siisi ayaa martigeliyey dhammaan waxaa kasoo qayb galay raggii madaxdii lagu casuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska la-ah wadanka suudaan ayaa kasoo qayb galay shirkaas ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay colaada suudaan looga hortegi lahaa loo xasilin lahaa loo damin lahaa laakiin khudadii la dejiyey oo ahayd in jaad wadanka jaad lagu qabto shir kale oo lagu dejinayo sidii colaada si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galahayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sababo badan oo la xiriira macnaha yani istuhun soo kala dhex galay wadanka suudaan madaxdiisa qaarkood iyo iyo maartaqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyey ergeyga gaarka ee maraykanka ku qaabilsan arrimaha wadanka suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka jabuuti ha ahaato etoobiya ha ahaato ha ahaato masar ha ahaato sacuudiga ha ahaato ha ahaato isha kenya ha ahaato wadamada muhiimka oo south suudan ha ahaato ayaa ergeygaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo lagu oo shirkii jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada jidda runtii rag dadka waxaindheeyaana waxay leeyihiin runtii arintaas yani jidda rajo weyn baa laga qabaa in dhali karo shirkaas oo haddii ay dadka suudaantu la yimaadaan raabitaan dhab ah ee ku saabsan inay colaadda waddankooda joojiyaan maxamed sheekh isxaaq safiirka soomaaliya ee dalka koonfur afrika horeyna u soo noqday safiirkii soomaaliya ee suudaan ayaa qaba in wadahadallada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyey dalka suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldarraysteen xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashalmeen intoodii badan marka taasi waxaad moodaa inaanan daacad laga ahayn arinta suudaan waxaana u dhammaatay hal sano marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo member jidda ama wadahadalada jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen sacuudiga iyo mareykanka marka waxaana igu maqaalo ah maalmihii bishii hadda gudaheeda in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka laisku soo noqon doono sideed tobanka bishan laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoowin ilo hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arintaasina ay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi aanan jirin oo arintaas laisku imaanayo ma laisku soo noqonayo labada dhinacba intaas waxaa sii dheer dagaaladii oo weli sii socdaan oo weliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka milatariga ama iisheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madani ahayd oo isbuuc ku dhowaad dagaal awoodooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca daarfoor magaalada caasimadiisa ee layirahdo faashir iyadana saas oo kale laisku diyaariyey ciidamo badan oo weliba jabhadihii horey u dagaalamaya ay ku jiraanoo intoodii badan ay raaceen ciidanka milatariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo laakiin arintaasi weli ma suurtagelin si ay ku dhammaan doontana ilaahay baa og suudaan ayaa ah buundo isku xirta afrika iyo bariga dhexe waxayna leedahay khayraad dabiici ah taasoo khartuum ka dhigaysa istraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye wadamada miisaanka culus ku leh khaliijka carbeed ee sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa bariga dhexe saameynta shisheeye ee dagaalka suudaan waxaan wax ka weydiiyey doctor xasan albasri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yemen kana faallooda arrimaha carabta ustaad maxamedow dagaalka suudaan waxaa la odhan karaa waa dagaal ay quwadaha dawligu ay ku dagaalamayaan gudaha suudaan waxaa loo yaqaano lim titanin policy siyaasatu shadid atraaf oo gacmihii dibadda ayaa gudaha geem hoose ku ciyaaray iyago marka kala matelaya burhaan oo dowladda hogaamiya iyo xamiiti oo markaa dacmi sariic hogaamiya marka dalal carbeed oo imaaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya islamarkaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo iraan ay ka mid tahay iyo ruushku iyo dowlado kale ayaa xooggoodii dhaqaala hub casri ah geeyey gudaha dalka suudaan ayagoo marka kale taageeraya labada garab waxaa kaloo muuqda muruq xoogaysato muruqyaal afrikaan ah oo markaa calooshshaqaysto ah oo dalka maali iyo naiger iyo ethoobiya iyo south sudan darfor iyo qabaa'ilo kale oo taageersan sistamkan iyo bolisiga xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen qoladan jabhadda mucaaradka ee ka soo horjeeda burhaan iyo dowladda suudaan haddii suudaan hadda laba dhinac oo xoog badan oo awood leh ay isku hayaan laba jenaraal suurtagal ma tahay in colaadda suudaan ay noqoto sida libiya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sidaa lagu kala joogo mise waxaad is leedahay suudaan marka ugu dambeysa waa laismaquunin karaa oo dhinac baa guusha qaadan kara oo dalka u hari kara waxaa ii muuqataa in colaadda suudaan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragalah haddii dalku sida muuqata dowla hashan waxaan la yidhaahdo dowlad wignes ah oo daciif ah inay noqoto suuragal markaa qabaa'ilo hogaami kooxeedyo abuurmaan taana marka waxay dagaalkii colaaddii ay sii dheeraynaysaa faragelintii dibaddana waxay u furaysaa albaab kale waxa sababta ugu weynay tahay dagaalka sii fidinaya waxaa weeye suudaan waa meel geobolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamida laga helayo dagaalka khaza ka socda israa'iil iyo falastiiniinta udhexeeya iyo dagaalka ukrain iyo ruushka udhexeeya isagu dowlintee leegaya labada dagaal ka cayaareen in colaadda suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin dagaalka suudaan markii hore shaasadda caalamka ayuu saarnaa dagaalkan ukrain iyo ruushka dhex maraya runtii waa uu ka saaray daaqadda boqolkiiba waxaa la odhan karaa lixdan iyo wax lamida konton dagaalkii khazana si toos ah ayuu uga saaray shaasadda wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan suudaan marka guud ahaan labadaas dagaal waxaad moodaa in ay suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto oo xogtii ay soo soo tarayso dagaalkii weli uu socdo marka wararkan headlaynka ku qoran caalamka ee suudaan ka baxsan ukrain iyo gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aada loo falanqeeya laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxaa siyaado ah ayaa ka jira suudaan oo markaa dagaaladaasi ay qariyeen dagaalka ayaa bishan abriil ay ugu buuxsantay hal sano welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado sida uu qabo maxamed xasan dable oo arrimaha caalamka falanqeeya wuu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yacni xaafad aan ka dheerayn khartuum waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka deg dega ee xamiiti uu hogaaminaya in ay dalka la wareegaan ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaayey oo shacab suudaniis ah oo aanan macnaha iyagu qaab maleeshiyaad ahana dowladda oga garab dagaalamaya waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka niger iyo mali iyo muxuu ahaay burkina faso iyo kooxahan islaamiyiinta ee ka dagaalamayo in ay qulqulayaan ay kusoo qulqulayaan suudaan hubna uu kusoo qulqulayo suudaan marka arrintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka cawiijka dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab barnaamijka cawiijka toddobaad walba waxaad ku dhagaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda fmk v o eda dhadhaab ee ka soo gasha muwjada fmk hal eber lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobabka ka da-aya dalka kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah kuwaasoo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qeybka qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyola-aan aada u daran oo codsaday in wax laga qabto biyola-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin kama marna xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay cabdulaahi weliye canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed toddobaadyadii lasoo dhaafay roob xoogan oo ka da-ayay qeyba ka mid a dalka ayaa deegaano badan oo ka mid a guud ahaan dalka laga soo warinayey waxyeelo ka soo gaartay qeyba ka mid a shucuubta dalka waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaadsadaan roobabka dabaylaha wata ee ka curtay dalka dhinaca kale qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwo aan haysan raashin ku filan maadaama aada loo yareeyey raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen waxaana jira sarowkac xoogan oo ku yimid qiimaha maciishada taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha mustaf aadan maxamed oo ka mid a muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka waraysanay saameynta uu ku yeeshay roobabka ka da-ay gobolka nigow roob waana soo saameeyey si aad iyo aad ayuuna soo saameyey roob oo duufaano wato oo weli xataa dad rayda oo ku dhintay dadna dhaawac ay ku noqdeenoo hadda ma arkin oo adiga dad kalena ilaahay ooga badbaadiyo oo hadda ay joogaan dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ee iskaaga hagaajiyaan ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xooggiisa ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara guryaha aan ku nool nahay waa guryo booshash ah oo biyaha ay soo galaan daadkii ay soo galaan haddii caawa roob oo adiga xoogaa yar qof jinkad ku jiro waa adkaysan kara adigu ma adkaysan karta ilain waxaa ku jirtaa bush ama roobka hadduu macnaha xoogaa yar abariis oo sareeyo biyaha ku soo galaya marka ilaa iwaaga oo ka barinaya waxaa waaye macnaa hadduu habeen uu kugu imaado waa inaad iska fadhisaa adiis waa taagnaataaba waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda ka soo dhacsado suuqyada qaxootiga bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada macnaa aniga waxaan hor dad hor oo muruqmaalaan nahay oo xoogooda ku nool oo haddana daad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah marka sida roobka u imaaday shaqo iska day meel anay aadna ma lahan waxaan ku mashquulna guryaha biyaha daadkana soo galay qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha taariikhda daadara dhacday oo kaleeto oo ka baqaya macnaha in carruurta ay guri ku dumaan ay ka baqayaan hal qof keligiisana macnaha inuu guri u fiiriyo macnaha maraadi kara cuni sidaa awgeed marka intii xaaladda roobka ay macnaha dadka ay meel ay ka marayso ma laisku keeni kara marka shaqadii shaqa meel lagu qabanaya malahanoo meel walba lagu shaqayn laha biyaa buuxo bal ka waran dhinaca raashinka garaamaadka aad qaadataan ma yahay mid idinku filan may ma aha mid nagu filan ama skiila beriisa intaasoo qofood lagu cunaa macnaha intaasaa macnaha lagu nool yahay laakiin dadka badana waxay nool yihiin xoogooday ku nool yihiin saasoo tahayna hadda waxaaba lasoo gudagalaba xil roobaad arsaaqadii qaali ay naqatay cuntadii qaali ay naqatay wax walba ay kiceen oo sara kaceen oo hadda la qaban karinba aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa musaf aadan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya culayska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga dhowaangalka ee ka soo barakacay jubbooyinka kuwaas oo aan haysan cunto guryo iyo daryeel kalaba iyadoo aysan helin gargaarkii ay u baahnaayeen tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha waa kuwan qaar ka mida qaxootigaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab qaxootigan laba sanaa imaade bacla'aan guriga daad nagu soo galahaaya jiifkaa nagu qooye waxaan haysana male shakuladiina waa naga jara raashiinqamuna mala dhiibahaaya hadda marka jiifunaa jiifnaa ilaahay noo soo dadaala bal sawir ka bixi guri aad ku nooshihiin sida uu egyahay guri aan ku noolahan far daluuliana qaadahaya banaankan ilahan fadhina buusharan waa ku jirnaa waxaan haysana male marka ilaahay waxaa noo seelaa banaan cidlana waa fadhinaa soomaaliya maxaan ka timaada bu'aala bu'aalaan ka timaada laba sana anta joognaa wax aan haysana ma leh raashin moordila la dhiiwahayaa moordila la dhiiwahayaa wax qamoon la haystan ma jira beliya aan la gaarin waxayna waa dhammaanahaayeen waayahay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bisha idinku filan maya bisha intaan la gaarin waa dhammaanaa shan bir oo toban iyo shan bir bis ee lawadaa bis eh la cunahay qoyskay toban iyo saddex dood
waayahay hadda sicir barre ayaa jiro miciishadii cuntooyinka qaali ayay noqdeen bal ka waran qiimaha la iibinaya bariiska nyaanyada qudaarta bal ka waran qudaarta nyaanyaha qaali waaye nyaanyaha iyo sokorti iyo qaalaa lagu dhige wax la gooni kara ma laha kiilinaana boqol iyo konton shiilaan la dhehe sokortina laba boqol iyo labaatana la dhehe ha ilmihii wax la siinaya baan laheen iyaaka dhardhaqo waa lagu nool yahay dharaa lasoo dhaqaa mahoog lahaw iyo mahoog xanuun iyo kelyaha waana xanuuneen si inta imaan dhardhaqo waa lagu nool yahay roobaa dheer dhulkana biyi waaye mana baxa karna sidii la yeelaya ma oga ilaahay noo soo wax noo sehla ilaahay waa noo sehla iyaalkii wax ma loo shidan wax ma loo karnin iyaalkii baa gaajaysan waxaa layidhahaa siraajo mukhtaar aadan layidhahaa bawaa meesha waxaa ku nool nahay saddex macnaha laba sana aan ku nool nahay oo guri la-aan roobka meeshaan lagu dhabahayaa roob dhuufaan iyo darada nagu da-ay meel lagu shaqaysanaya ma laha meel wado oo macnaha hadda oo la kala soconaya ma laha meeshaan ku jirnaa wax fara badan macna unugin hadda waa ku dhintay dad nool waa ku dhintay dad nool macnaha tacbaan isku yahay marka hadda meeshaan aan ku nool nahay habaanaha dhibaan ku jirnaa saa'id macnaha guri la-aan oo wax la-aan aan ku jirnaa guri ma lahin guri fiican ma laha sicirberid wax dhanba sicirberid nafteen keelihii sokorta day macnaha barbixii boqol iyo konton lagaday saddex boqol aan marahayaan marka wixii sidii jiraan saas oo ku noolaana ma laha meeshaan iska taaganahay waa iska fafaanana waa tahay koo iyo toban carruur ayaad aabba u tahay sidaan arkayo bal ka waran qaabka aad carruurta ugu shaqo tagto carruurta wax oo lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqaysanayo ma laha waa la iska fadhiyaa meel kasta biyaa kacad maxaa lagu shaqaysanaya intee maraysaa meel wadda ay maraysaa ma laha guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha isaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareeda dhex balqan tii jirtaa taas tan iyo xilligaa timid xeryaha wax guri ah ama masquul ma ka heshay haydaha samafalka wax aan ka helna ma laha wax aan ka helna ma laha wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha meel oo macnaha oo masquul aho oo jahan oo aan ka helna ma laha qaabkay baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha iyaan aan iska seexanaa maalinkiina macnaha wax oo quban oo aan haysan ma laha saxaradan hadda duurka waada oo roobka duufaana ayuu wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaad haydaha samfalka ka codsanaysaa samfalka waxaan ku codsanahay meesha adigaa u joognaa ilaahay ku soko iyaa u joognaa inaa macnaha dhibkaa naga bixiyaan guryaan na siiyaan hooyaan na siiyaan oo raashiin macnaha na siiyaan nagu filan na siiyaan yaan ku codsanahayna maabaa shukuraan macnaha iyo haddaan noo bilaabatay inaa macnaha na laga jara ma rabna inaa macnaha oo noo socotana aadaan u rabnaa taas iida macnaha haddii anagaa sidaan dhibka aan ku jirna maabaa shukura oo hadda aan nagu bilaabatay haddii na laga jarana macnaha aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mida qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale raxmo nuur xasan oo ka mida qoyskii dhowaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guryaha ay ku nool yihiin meeshiina waan soo joogi waayay anigoo qaxootigii hore eh oo maxaa la dhihi jiri oo ilmo oo aan rajana agoonna iska haysto oo bulkeetina ku jiro xalay waagii ahaay saan u soo jeedni maxaa la dhihi jira canugaas haddana geeridiisa liigu keena gurigeyda hadda haddaad tagto nin muslim ee ma geli karo biyaha iridday noogu soo qabteen waa bulkeejiingadii hore oo bulkeetiyaalkii hore dareemayna caawa hadda gurigeyda kuma hoo'an kari haa roobka waaba dilaacsan keetiga dhinacaaska dilaacsan yaba cawada waxaan ka yaabaa haddaad soo noqda roobka inaas nagu soo dumaba maxaa la dhihi jiri meeshaas meel aan oogu noqon karna ma laho meeshaa cabsiyaana haysaa waxaan jecelnahay hay-adaha oo maxaa la dhihi jiri inaana loo caawiyo guryo lama bixinin aashaa masquulihinaata way buuxsameen meel laga galaa la laayi xaarkiyaa bannaanka wada imaado oo wada socda daacuunanba ka qaadayna waan dhibaysannahay waan rafaasanahay hay-adaha waxaan jecelnahay inaa si caad aynagu soo aynagu soo maxaa la dhihi jiri waxay noo qabtaan aan jecelnahay daryeel la-aan rafaad waan dhibaysannahay guryona looma siiyo guryihii hore waxaa noogu dambaysa bashiir maykanoo nool guryo noogu dambaysa unu guryona looma siiyo waan dhibaysanahay waan rafaadsanahay waxaan rabnaa inana loo soo caawiyo hay-adda inayna soo caawisaan jecelna guryahayna yaasaa noogu duduma maacunta yaasaa naaga dhammaanaysa unugu waan dhibaysanahay inayna soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaalo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qadaa roobkii waxaa ka sii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan doorkan waxaana loo sii moortay labaatankiine aniga naftirkay waa tobanlaan nahay labaatan iyo afar kiilaan kasoo qaataba labaatan iyo afar kiilo bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysannahay inaan la soo caawiyaan jecelnahay aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd raxmad nuur oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkaa idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab o aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheliye cashuur oo ah hal abuur fannaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa hal abuurnimo iyo qaybo ka mida suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola'aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga cabdulaahi weheliye cashuur waa hal abuur fannaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fannaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta sugaanta marka ugu horraysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahaydoo anoo meesha raashinka laga qaadanaya keer meel la dhahayo taagan oo anoo meesha taagan baa waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meesha loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaas loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftarkayga aan feelka ku jira marka dhulkaan ka hadlay markaa dhulka maanse dhulka ah markaas iigu horraysay intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mase markaan bay kugu soo dhacday maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaas etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerre iyo waxa baa qofka sidiisaba raggan waxaa weeye ishuu wax ka jeclaadaa markii ugu horraysa meel dhaanta ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horraysay lixda biloodoo hore afka su fiican oo lama qabsanaynin oo anay ila yaabayeen ninkan reer koonfurka muxuu yahay bay isdhahayeen afkaan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowrdhurbale amase waa dhuure marka aad daqaaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhummada ma dhubnidoo wejigu waa la dhaalacaye dhexduma weynidoo gacmuhu waa jabbow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaad amase waa dhiiga ilkahaagu waa dhool yaryara amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meeraya iyo adduun dhidid u sayraabaa lowyaa dhigaal quruxsanay saafiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeya marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahaa geela quruxda badan halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka laga qaadanayo aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasuusatay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysa dhul dihano barwaaqo dahadsan tahay lalalalan daduu eebba siiyo haddana qaxoti jooga ha madowba inaa xaraga doono qarankeenni dumino deeq annagaa noo bixi dalal shisheeye laga sugo madowba dadkaygow maadantiinna garataan yaanba daabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kalluunkana daldalataan baryada iska diidaan cakuway dadkaygow soomaalay bilowgii bay taasu ahayd haddii wax kaa weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxana wa tacaala qofka uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awowgii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha buu dhinac ka hidaysanayaa halabuurnimadaadu ma hiddaa mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabayda maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad u tirin jiray allah u naxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa waa gartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaygii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaagii ugu dambeeyey maxaa ka mid ah waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela hees ahaa u dambeysay oo dambe marka heesaha aad bay u badan yihiin maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleelaa qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadiyo waxaan ku bartay raadiya oo dhadhaab baa waxaan iska barannay gabar markaa maaragtay caddaana adiga arrinta waxayse socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyo marka ayadana aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa markaa waxaan leeyahay qowleyda duushaa ku jirta oo warqad aan u dhibanayo marka gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaaliba ahayn sidee bay suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tix soomaaliya iyo sugaanaad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku barannay kadib ayaa heestan sameeyey anigaa marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuuna ahaa gabar jarmala bay ahayd bal heestaas iyo midhahda waxay odhanayso haddaad noo ambaqaado cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qalloocme awal waan qarsanaye iminkaan qiyaas la'aan qalbigaygu shidaye xaqa loocin hadalkee yarta waxaad tiraahdaa xaqa loocin hadalkee madham waxaa tiraahdaa qarka hore kamay bixin qabri buu dulyaalaa inankii lagu qoray qaxar uma laabnee qosolkii habbay lihin adna quudka gelisee qosolkii habbay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabar wacan qowleydaan leeyahay qabaar wacan iga keen aad baan fahay marka heestaasu ma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaase jawaab ka heshay maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin waa gartay heesta kale aad soo hadal qaaday ee godob jacayl bal iyadana wax iiga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aad u jeclaa oo dadku ilaahayba hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan kalgaceylkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shayddaanka intuu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sida uu dumdumskiisa qof baa bilaabaya qofka marka arrintaas marka ay ka socotay geed caleen ka soo go'ay lalalan godob looma tiriye geed caleen ka soo go'ay lalalan goga looma dhigaye wadi goyse gabaryahay lalal gaarkay ha imaanin haddaad gartaydana diiday lalalan kaa goostay gabaryahay haddaad gartaydana diiday lalalan kaa guuray gabaryahay adna guri barwaaqo guulahay ha ku geeyo lalalal aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalooy kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi weheliye cashuur hal abuur ku nool xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada ayaa wajahaya biyola'aan daran halka ay degeen loogama samaynin ceelaalbiyoodyo meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay luul cali faarax oo ka mid a hooyooyinka ku nool bannaanka xerada xagardheer waxaana haysata horta midda ugu horeysa biyo ma haysano ilaahay kuuma dara meel duur ayaan degannahay iska dega macancalan degannahay qof walbau kasa oo ku nool xagardheer marka horta walaal horta biyaha horta aad ay nugu dheer saak waxaan baxay salaadii subax oo lagu jiro aadaan koowaadaan baxay waxaan u bax meel gaduuday la dhahaayo waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo baryo ah waxaan kusoo qaaday gaargacmeedaan dadka tuugay saan haddaan kula hadlaaya waxaan umaleynaha saacad inay tahay laba saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay oo wiili ilmaheygana dugsi ay jiraan oo wiili dab aan u shidana biila-aan aageedna oo saak subaxnimaan guriga oo kalehe luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha ka soo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku meelahaasoo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala may wax noo imaado hay-ad haddaan aragna ma laha iyo wax wax noo sheega nooma imaanin marka hore hadda markii laga yaha biyo egalan lagta macalcalan ka soo darsan jirna ilaahay kuuma darnaaday haddana gaduudeey waxaan kusoo darsan jirnay jirgaan waxaan soo gelin jirna bir iyo jiijiido collaan kusoo jiidan jirnay biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska arooranaa marna dibkaa la saara biyaha waa la karkarinaa markay karkaraan ee kala degaana miiranaa sasan oo karsanaa marka insha allah hay-adda waxaan ka codsanaya si degdeg inaa biyo oo degdeg noola soo gaarsiiyo cabdi mataan oo ka mid a odayaasha qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee haysataa ay tahay biyola'aan inta waxaa jira qaxooti inta wax dhib qabnaa biyo biyo biyo biyo dhiboo u qabnaa aawaa biib malebe waana dheerna inta unu gadaalaa soo jirnaa geeskana jirnaa waxaaleen ka helnaa kaha ahayd kaorka waxay xag ka imaado baaburaha nuurku camal wareejina kaasaa laga gataa mahna biyo la-aanaa jirta awooda maxaad qabtaaye baarma faloos wax alloo maaha tuubadii intuu hal tuuba xagga nol surra tuubadaas nol surrana waa gogo haysaa biib male baa lagu dhihi hal hal caagaad helaysa hal caag saddex beri hal caag cabdi mataan waxa uu sheegay inay ku khasban yihiin inay cabbaan biyaha uu roobku geliyey meelo laga ah oo aan dayactirnayn waa ka wax lagu qabaysto wax ngur lagu karsado wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahan yaha maleh duurku waa duurka meehii oo wax jirto lag jirto aal raadina waay meesha laga soo qaadaa biyihii macoosiya mar aad yeelaysa male biyahaasa ku astaxmaale ilmaha ku baahane adana waa baahanta wiisa rabtahay meel aan aadna male wareer kasta dadahay waxaa biyaha noorku ama guda la galaa gud hadii wax kusoo hesho hal jirgaana soo helsoo hesho kaas gaduudiya la tagaa gaduudi walaxa laga soo qaataa farmashiyaalka la tahiduwa oo isbitaalka weynka tawa laga soo qaata noorku camal halku caagaa soo hela halkaas caaga delwasi kaas astaxmaali bas
dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira lagaha u dhow sida uu sheegayo daahir suleymaan aadan oo subaxan dhowr caagoo biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyaheedu nadiif ahayn maanta dhib mayna haaye biila'aan oonlowa ka dhex jirne rafaadsanne biyo hadda lagta seedoyna lagta lagta lagta biyo dhoob ee lagtasa marka hadda ka aroordoyn kaasa dhammoyna way si weelannahay marka daruufan injeytay aa daruufan injeyti biyo hadda la dhama koro ma allaakan daruufan injeyti marka aa gudahan yacni mala ba mana kasheen dhul korna banoo dheer iyo dhoobka saas dartiyan dhammoyna marka taas haddin ilaahay aan qabno marka yani meel alle meel ilaahay markeenin tilmaamo haddin higanka seedana biyo laakiin meelan hadda uu lagtaan aroordoyn waa kay jirga amaryaal markoyto waane hadib waanay lagtalka sheeni markoyto harafaadsigna maayo ilaa haddaba yani dad hadda yani oo bidaldalka oo kadaalay oo marka yani oo lugo ka baduugya jira oo hadda yani menamo iska jiifaan jira
dhegaystayaal inta ayuu inagu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaysa lahaatana aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta
daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa duugiyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa dan iyo xel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa duug iyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan dabaylaha maygaa celin maygaa celin dabaylaha mayga maygaa celin maygaa celin dan iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darjan hayaa dushadan saarayaa dabaylaha maygaa celin maygaa celin dabaylaha mayga maygaa celin maygaa celin dabaylaha mayga maygaa celin maygaa
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaad ii soo tabinaya anigoo ah cabdisalaan salaas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaad ka dambe intaad dib u kulmi doona